يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati lmaa'ida halkan mar kale ayuu allah subxaanau watacaala dadka mu'miniinta u dhawaaqaya darsigeenna sifatu liimaan na uu ugu dhawaaqaya allah subxaanau watacaala waxaan arki doonaa aayaddan axkaam badan ayay ka hadli doontaa oo ay waysada u horeyso oo tahaaradii junubka uu ku xigo oo maaragtay janaabadii ay ka mid tahay oo tayamumkii booraysigii uu ka mid yahay arrimahaas oo idil ayaan arki doonaa oo aayaddanala ku faray allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo idaa qumtum ila salaati idaa qumtum haddii aada u istaagtaan ila salaati salaada aada u istaagtaan yacni waxaa loo jeedaa idaa aradtum alqiyaama ila salaati haddaad doontaan inaad salaad tukataan oo salaad u istaagtaan inta idnan salaada tukanin faqsiluu wujuuhakum wejiyaashiinnii dhaqa wejigiinni wujuuhdiina dhaqa wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa ila almaraafiqi maca almaraafiqi ilaa xusullada yacni la jirankooda xusulka inaad la dhaqa gacanta wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinana gacmihiina ku masaxa oo biyo intaad soo qaadataan yani masax sidaas biyaha intaad gacantiino balal loo qoyan mariya baa loo jeedaa wa arjulakum lugihiinana dhaqa ila alkacbayni maca alkacbayni yacni lugihii dhaqa alqawyada ay la jiraan dhaqa iyadana marka wa arjulakum fafsilu wujuuhakum aan ku cadfayna markaan qiraa'adaas akrino oo ka hadli doona haddii ilaahay daa wain kuntum haddii aad tihiin oo id noqotaan wain kuntum haddaad ahaataan junuban kuwa janaabo qaba haddaad noqotaan faطaharuu ay faktasiluu qubaysta ahaarada halkaan bimacna iktisaar oo qubaysa ayaa loo jeedaa wain kuntum haddii aada tihiin ood noqotaan yani aada ahaataan mardaa kuwa jiran aada noqotaan ood xanuunsan tihiin biyahana idnan awoodi karin ow calaa safarin ama safar dushii aad tihiin aw amase jaaa uu yimaado axadun mid oo minkum idinka idinka midi min alkhaa'iti meeshii godnayd uu ka yimaado oo xaajada lagu gudanayay uu ka yimaado aw amase laamastum aad jimaacdaan ood u tagtaan annisaaa haweenkii xaasaskiinii aada la kulantaan oo jimaac uu dhaco oo markii intaas arrimood ayba idinla kulanto oo maalan waad jiran tihiin yacni maaragtay oo biyihii ma awoodi kartaan safar baa tihiin oo biyo ma haysataan yacni idinkoo sidaasa baad waxaad ka timaadeen yani xadatul asqarkii baad la timaadeen aan janaabada ahaynoo maaragtay kaalidii iyo saxaradii wixii lamid a baad la timaadeen biyona ma haysataan haweenkii baad jimaacdeen oo janaabaad sidaa ku gasheen kolka markay intaas dhacdo falam tajiduu aydnan helin maaan biyo haddaydnan helin fatayamamuu u kasta saciidan carro u kasta oo tayiban wanaagsan oo taahira ama xalaal ah ama un wanaagsan u kasta markaad carrada u kasadaanna famsaxuu mariya oo masaxa caradii waxaad ku masaxdaan biwujuuhikum wajiyaashiinii mariya oo ku masaxa wa aydiikum gacmihiinana ku masaxa minhu saciidkaas yani maarata waxa dhulka korkiisa ihi oo caradu ka mid tahay laga soo bilaabo yani maaragtay baad ku masaxaysaan weyaan maa yuriidu llahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin dhib inuu yeelo allah ma doonayo subxaanahu watacaala sidaas darteed ayuu idinkugu takfiifiyey oo mar walbaba waa inaad biyo un ku weyso qaadataan oo janaabadii ku qubaysataan oo ku istijootaan laydinma oranayo sidaasaa markaa weydaan caradaa iyo wixii dusheedaa laydinkugu ogolaaday oo takfiif ilahay idinkugu sameeyey marka ilaahay xaraj idinlama raba iyo ciriiri iyo dhib idinlama doonayo walaakiinse yuriidu allah wuxuu doonayaa liyutahhirakum inuu idin tahiro oo najaasaadkii iyo maaragtay dunuubtii inuu idinka tahiro buu doonaya iyo waliyutima inuu dhammaystiro allah subxaana wa tacaala nicmatahu nicmadiisa uu dhammaystiro ayuu doonaya calaykum dushiina uu ku dhammaystiro sharcigaas uu idiin sameeyey iyo takfiifka inuu rabbi nicmadiisa ku dhammaystiro buu doonaya marka intaas la idiin galana lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan oo nicmada ilaahay uu idiin dhammaystiray aad ka shukrisaan iyo takfiifkaas baad mudan tihiin weyaan ayadan sidaa soo sheegnay muminiinta lala hadlaya dadka muminiinta allah iyo rasuulkiisa rumaysan oo muslimiinta ayaa lala hadlay sifatuliimaan ayaana loogu yeeraya markaasuu rabbi wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu muminiintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo idaa qumtum ila salaati yani idaa aradtum alqiyaama ila salaati yani waxaa la yidhaahdaa waa min tacbiiri lmusabibi tacbiiri lmusababi bilmusabibi yani bisababe lu jeeda shaygii sababkii ayaa maaragtay musababkiisii ayaa la cabirayaa weyaan sababkiibaa waxaa laga cabirayaa musababkiibaa la cabirayaa oo sababkii laga cabirayaa weyaan marka kii sababta loo noqday baa la sheegi sababkiibaa laga cabiraya saasaa loo jeeda weyaan waxay la mid tahay qur-aanku way ka buuxdaa yani weli markaad salaada u istaagaysaan waysaysta macnaheedu maaha waa markaad inaad tukataan doonaysaan wejayta qur-aanka waad aragtay siiqa ficil maadi baa laga cabiraa meelo badan faida qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaan arajiim yani ma ahan markaad qur'aanka akriso kabacdi isticaadada la imow ma ah yani waxa weeye faida aradtum qira'ata alqur'aani bu haddaad qira- inaad qur'aanka akrisaan doonaysaan inteednan akrinin acuudu billahi min ashaytaan arajiim leh marka inteednan salaada u kicin faqsiluu wujuuhakum weeyaan laakiin markaad salaada u kacdaan dabadeed ood tukanaysaan wejiyadiin dhaqo weysaysta maaha weysadu waxay ka horaysaa salaaday ka horaysaa sidaasaa loo jeeda idaa qumtum ay idaa aradtum alqiyaama markaad doontaan inaad u kacdaan ood u istaagtaan ila salaati salaad inaad tukataan aad doonaysaan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiinni dhaqa ayuu allah leeyahay subxaana wa tacaala halkan waysadii baa maaragtay nala kugu sheegaya weyaan waysadu allah nagu baraya walidaalika yani sidii tartiibkii ayayna maaragtay allah ugu sheegayaan arki doonaa wejiga marka hore dhaqa wujuhdiinaa la dhaqaa faqsiluu wujuhakum wejiyaashiinii dhaqa buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka wejiga markii la yidhaahdo xadkiisa ha la xadeeyey weji maxaa la yidhaahdaa waxay culammadu ku tilmaamaan wejiga waxaa la yidhaahdaa min manaabiti shacri ra'si ilaa muntaha daqni tuula yani waxaa la yidhahdaa timaha meesha ay kasoo bilowdaan halka timaha ay kasoo bilaabanaya laga soo bilaabo ilaa garka meesha ku dhammaado inaad dhaqdabaa la rabaa birir ahaan marka la yidhaahdo sidaasaa la yidhahdo waa tuulka marka la yidhahdo xagga badarkana waxaa la yidhaahdaa waa min aluduni ila aluduni carda xagga badarkana waxa weeye dhegtaana laga bilaabaya ilaa dhegta kale laga gaaro ayaa weji la yidhaahda marka intaas inaad dhaqdabaa lagaa rabaa halkaa kasoo bilow yani inta timaha meel alla meeshii ay timaha kasoo bilowdaanad ka bilaabi ilaa dhegtaa laba dhagoodii garka hoostiisa waa inaad dhaqdad weeyaan weji marka intaasaa le faqsiluu wujuuhakum wejiyadiinii dhaqa markuu ilaahay leeyahay waa intaa wey maahan meelahaanoo kale inaad ka tagta iyo salxahaada meelahaan banaan inaad ka tagta iyo lama rabo waxa wey wejiga waa inaad dhaqdaa inta timaha laga soo bilaabo meeshay ka bilowdaan ilaa darku meesha ku dhammaado ayaa lagaa rabaa inaad dhaqdid weyn weji intaasay culammada ku xadeeyaan wa aydiyakum gacmihiinaba dhaqa ila almaraafiqi yani xusulladana la dhaqa ilaadan waxay leeyihin waa bimacnaa maca weeyaan maca almaraafiqi xusulkiina la dhaqa yani gacantaada xusulkaaga inuu dhaqan yahay inta xusulka la yidhaahdo waa intaas weeyaan waa inuu qofku intaas dhaqaa xusulka uu dhaqo weeyaan waajibka inta ah dhaqideedu waa intaas weeyaan marka maca almaraafiqi baa la leeyahay ilaa almaraafiqi laga gaaro ma aha yani maca almaraafiqi inaad la dhaqdid xusullada inaad la dhaqda gacanta ayaa la doonayaa weyan maxaa yeelay ilaada bimacnaa maca in loo isticmaalo waa soo marnay fii suurati nisa baan kusoo marnay awalkeedii walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum maca amwaalikum aan kusoo marnay in la yidhahdo ilaada bimacnaa maca inay tahay taasaa tusinaysa weeyaan marka xusulladiini la dhaqa sidaasaa la leeyahay walidaalika nabigeena markuu noo cadeeyey calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu noo sheegay yani xadiis bukhaari muslim ba ay warinayaan oo abu hurayrana oo nabiga ka warinayo wuxuu rasuulku leeyahay salawaatu llahi wasalaamu calayhi ina ummatii yudcawna ywma alqiyaama guran muxajaliina min aahaari lwudu ummadayda maalinta qiyaamaha waa loo yeeri ayagoo wejiye cadcad oo gacmahooduna ay cadcad yihiin oy ifayaan ayaa loo yeerayaa weyan alqura watajiil hadda waxaa loo jeedaa waa nuur ayagoo gacmahoodii wejigooda ay ka nuurayo lana ifayo min aaaar wudu wayse qaadka raadkiisa darteed uu la ifayo weyaan marka yani waa waa yani wayse qaadkii markaasuu abu hurayra ayaa la yidhaahdaa qaybtan dambe isagahay maarata waa shay mudrajay dhahaan faman istataaca minkum an yutiila guratahu falyafcal yani qofkii rabo inuu nuurkiisa dheeraystay iftiinka ha sameeyo oo kor ha u qaado yani gacantaada maaragtay haddaad rabtid berri in bilado laguu geliyo oo laguu qiimeeyo oo laguu ifiyo waa inaadan xusulka ka hoos marin inaad ka kor marisaa la rabaa wujuubkana waa ina xusulka aad la dhaqrid weeyaan marka si taasaa lagaa doonaya walidaalika xadiis imaam muslim oo warinayana sidoo kaleeta abu hurayra uu ka warinayo abu hurayra wuxuu leeyahay samictu rasuul allahi sal allahu alay wasalam yaquul wuxuu leeyahay tabluq nebigu odhanaya baan maqlay tabluqu alxilyatu min almu'mini xaysu yabluqu lwuduu qofka biladiisa marka la maaragtay yani la biladaynayo oo la qurxinayo oo maaragtay yani dahab iyo wax lamida iyo fido iyo lagu qurxinayo waxa weye waxay u gaaraysaa xilliyadaasi biladaha la siinayo waxay u gaaraysaa meesha waysada gaarsiisto marka inaad gaabsato halka haddaad geysid meeshaad geysato unbaa lagugu timi marka waxaa la rabaa inaad kor u qaadid oo gaca garabka yani xusulka aad kasoo kor marisaa la doonaya baan ujeeda xusulka inaad ka kor mariso baa la rabaa marka fafsiluu wujuuhakum wa aydiyakum gacmihiinana yani dhaqa buu ilaahay leeyahay ila almaraafiqi maca almaraafiqi xusulladana la dhaqa weyaan wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinana masaxa madaxiinana masaxa ayuu maaragta rabbi leeyahay subxaana watacaala almasxu culammadu waxay ka hadlaan bacdan oo biru'uusikum ou maaragta allah leeyahay maxaa loo jeedaa bacdu ma yani bacda la yidhaahdo lilsaaq oo shayga ku dhejiyo mariya ilsaaq baa la yidhaahda miyaa loo jeedaa mise waa tabciid oo bacdi baa loo jeedaayo waa qaar wamsaxu biru'uusikum yani min bacdi ru'uusikum miya waxay leeyihiin in tabciid la yidhaahdaa ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyah wafiihi nadar bacdi in la yidhaahdo yani madaxa qaarkii dhaqa in la yidhaahdo wa fiihi nadar uu odhanaya waxaa adhar ah oo aad u muuqdo bacda in laga dhigo lilsaaq ilsaaq waxaa la yidhaha sidaa u tiraahda masalan baraytu lqalama bisikiin haddaa tidhahda qalimaad qoraysaa sakiinaad ku qoraysaa yani sakiintan way la faashirtay soomaha qalinka meel walbay ka qoraysaa marka bacdaasoo kalea la yidhaahdaa balilsaaqa la yidhahda ilsaaq bisaaq ayaa la yidhahdaa baraytu lqalaba bisikiini oo kale bay dhahay marka sidaasoo kale biru'uusikum masaxa baa loo jeedaa madaxiina yani inaad masaxdaan ayaa maaragtay yani allah uu amray subxaanau watacaala weya culamada marka famsaxuu biru'uusikum yani way isku khilaafaan oo waxay leeyihiin ma madaxoo dhan baa la masaxayaa mise waxaa la masaxayaa qayb madaxa ka mid ah marka madaxa la masaxa ilaahay uu yidhi ma madaxoo dhan baa mise waa qayb ka mid a leanna bacdi qaar baa qaadanaya ibnu katiirnu inuu maaragta leeyahay fiihi nadar waataa soo marna hadda kasoo hadalnay labadaas markay isku khilaafaan imaamu malik imaamu axmed ayagu waxay qabaan tacmiimu lmasxi bira'si madaxa in lagu camimo maaragtay yani masaxi in lagu camimo kulligii in la mariyo ayay iyagu qabaan weyaan imaamu shaafici iyo maaragtay abu xaniifa alimaam abu xaniifa labaduna waxay qabaan yani waxay leeyihin waa bacdiye madaxoo dhan lama camimaayo laguma camimaayo masxiga qaar baa la marin kara oo kaa gudayso markaasi labadooda waxay isku khilaafaan imaamu abu xaniifa imaamu shaafic waxay isku khilaafaya miqdaarka la marinayo qadarka la masaxayo imaamu shaafic oo kale wuxuu leeyahay waxaa la masaxayaa aqala maa yutlaqu calayhi ismu lmasxi ayaa loo jeedaa buu leeyahay baa la masixi wax allo wixii masxiba uu ku suuroobi karo saa haddaa tiraahdi waa kugu filan tahay buu leeyahay wixii masxiba waxba alla masaxay la yidhahdo waa kugu filan tahay buu leeyahay ama abu xaniifa wuxuu leeyahay waa rubcu ra'si afar markii loo qaybiyo madaxa dhinacaan iyo dhinacaan iyo qaybtaan iyo qaybta dambe hal qayboo kamid ah waa in la mariyo buu ohanaya saasuu leeya rubcu ra'si yani saasoo kale in la mariyo ayuu odhanayaa weya laakiin mas'aladan aayadda waa la ijmaaliyo allah wuxuu yihi wamsaxuu biru'uusikum wy waa ijmaal sunnadaa tafsiilisay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa tafsiilisay leanna masaxa marka madaxa la masaxayo saddex xaalo un bay sunnadu ku timaadaa saddex xaalo midkood ayay ku timaadaa in madaxoo dhan la wada masaxo madaxoo dhan in la masaxo dhammaantii waa soo aroortay waa la hayaa in madaxu cimaamadu kuugu duuban tahay kulligii cimaamada aad masaxdo kulligii cimaamada aad korka wada masaxdana waa soo aroorta waa midda labaad in haddii madaxa foodan ay ka qaawan tahay timuhu ka qaawan yihiin cimaamaduna kuu saaran tahay foodana inaad masaxdo cimaamadana aad ku kamisho ayana waa soo aroortay wy saddexdaas xaalo ayaa lahayaa oo soo aroortay waarid ah weyaan marna ma soo aroorin nabigana kama imaanin calayhi salaatu wasalaam in fooda keliya lagu kaaftoomo oo biyaha halkaa la mariyo madaxa aasaas jiraahdin nabiga kama imaanin salawaatu llahi wasalaamu caleyh lagamana wariyo weyaan ولذلك يعني ما أعرف حديث إمام البخاري إمام مسلم أولنا حديث عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم حديث أولنا أيوه وصفة الوضوء كسابا ويسقات كفني سمرك كور رمي وحويري ثم مركو سوتري وجهي ودقيق عمها دقيق وحويري ثم مسح بيديه مسح الرأس بيديه ماذا الشيء لبدا جعموت كما صحي النبي عليه الصلاة والسلام markaasuu sii cadeeyo yidhi faaqbala bihimaa waadbar yani majeeda madaxuu qaabiliye saasuu biyihiibu soo qaaday madaxiibuu sidaa yimi wuu qaabiliye halkaanu ka bilaabay halkaa markuu geeyey ayuu haddana soo celiyo halkan ku keena nabiga calayhi salaatu wasalaam yani saasuu yeelay buu leeyi markaasuu sii fasiroo yidhi bada'a bimuqadami ra'sihi madaxa bilowgiisa buu nabiga ka bilaabay uma dahaba bihimaa ilaa qafaahu ilaa uu qaraadka ka tago ayuu nabigu masaxayo waday markaa kabacdi uma raddahumaa xataa rajaca ila almakaan aladi badaa min uu soo celiyey labadii gacmood ilaa meesha uu kasoo bilaabay uu keenay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka sunnadu waxay tilmaamaysaa masxiga marka la masaxayo inaadan yani shawaaficdu waxay dhahan xataa walow shacra tin keliya haddaa masaxda xataa kugu filan teeriy laakiin lam yad ma ma soo aroorin arrintaasi sunnada nebigu waxaa weeye madaxa halkaa ka bilow geed soo celi maxaa yeelay yaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagaa sameeyey haddii ay cimaamad ama koofiya kuu saaran tahay madaxaaduna qayb ka qaawan tahay qaybta qaawan masax inta kalena cimaamada kaga kamid ama koofida kaga kamid ku dhamaystir iyadana waxa weeye waa shay waarida wey walidalika wuxuu leeyahay yani sheekh maxamed alamin ashinqiiti kitaabkiisa adwaa bayaanka walaa shaka anahu laxwad qowlkan ayuu qaadanaya in madaxda lagu cadmo waa axwad buu leeyahay fi lkhuruuji min cugdati takliifi bilmasxi in laga baxo maaragtay takliifadii masxiga lisa saaray yani tana axwad ahoo mida dadaalka badan oo qiimaha badan waa taasuu leeyahay wuxuu leeyahay oo kaleeto markuu arrinta ka waramo yani oo in la yidhaahdo qayb madaxa kamidaa lagu kaaftoomi karaa markuu aqwaasha culummada qabta keeno oo intaanoo kale inta masaxdada faraha ka qaadi kartaa ayuu wuxuu leeyahay walaa wajha lilistidlaali bihi cala liktifaai binnaasiya in soota keliya lagu kaaftoomaa in loo daliishado marka nebiga cimaamada uu masaxay wax ku filan ma ahan buu leeyahay istidlaalna ma noqon karta buu leeyahy liannahu lam yarid annahu sala allahu calayh ali wasalam iktafaa biha nebigu inuu ku kaaftoomay qayb madaxa ka mida fooda keliya oo masaxo ma aynan soo aroorin buu yihi maarata sheekhu maxamed alamin shinqiidi bal masaxa macaha maca cala alcimaamati foodii wuxuu la masaxay cimaamadii buu la masaxay marka haddii cimaamada ay saaran tahay waxaad la masaxaysaa fooda iyo intaba waa isla masaxaysaa weyaan marka wamsaxuu biru'uusikum waxaa loo jeedaa madaxoo dhan in la masaxo siduu nabigu u masixi jiray salawaatu llahi wasalaamu calayhi inaa u masaxna baa la rabaa weyaan waarjulakum waarjulakum waqsiluu arjulakum lugihiinina dhaqa ila alkacbayni maca alkacbayni anqawyadiina la dhaqa yani anqaw waxaa la yidhahdaa alkacb kacbayn markay culammada ay tacriifinayaan waxaa la yidhaahdaa alcadmaani annaaki'aani cinda mifsal saafi waalqadami yani saasa yidhahda labada lafood oo meesha lugta qadam waxaa la yidhahdaa cagsaw qofku ku taagan yahay ee faraha leh ayaa la yidhahdaa saaqna waa dhudhunka oo ka sarreeya wey meeshay iska galaan labada lasee soo baxsan anqawyada waa taqaanaan labadaasa anqawga la yidhaahdaa anqawga labadaasa la yidhahda marka lugtii markaa dhaqdo anqawgaas inaad la dhaqdo baa la doonaya wey labada anqaw inaad la dhaqdin maca alkacbayni inaad la dhaqdo ayaa la rabaa wey aayaddaa marka waarjulakum ila alkacbayni laba qiraa'o bay quraada akriyaan qiraa'adan hadda aan marnay oo waarjulakum laamka oo la kor dhigaayo waa qiraa'atu naafic waxaa way qiraa'at qiraa'atu naafic wabnu wabnu caamir waxaan u jeedaa qiraa'at naafic iyo ibnu caamir iyo kisaa'i iyo caasim biriwaayati xabsa caasim oo xabsa riwaayadiisii ah ayaa waxay akriyaan binasbi laami waarjulakum ayay akrinayan laamka la kordhigo marka sidaa la yidhaahdo waarjulakum marka la yidhaahda waa daahir waxay ku cadsan tahay wujuuhakum saa horaa lagu cadfaya faqtuluu wujuuhakum somaana dhihin allah sooma oran wejiyadiini dhaqa waarjulakum lugihiinina dhaqa ilalkacbayni laga gaaro yani ilalkacbayni macalkacbayni baan u jeeda la dhaqaan qawyadii qiraadaas marka la yidhahdo wax ishkaal oo hadda ku jiraan ma laha yani maaragtay halkanna culummadu waxay ka qaataan tartiibka inuu yahay shay aad iyo aad loo baahan yahay oo waajib uu yahay tartiibka iyo cartayda waysada ukala horaysa in loo kala hormariyo ayadaan bay ka qaadanayan aayatulwudu bay ka qaadanayan maxaa yeele wejigaa loo hordhaqaa gacmahaa lagu xijiyaa madaxaa lagu xijiyaa yani aludnaana min aras laguhuna madaxay kamid yihiin waa la raacinaya iyo lugaha loo dabamariya hor lugihiiba u dambeeya marka tartiibkaas ayay jumhuurulculamaa ay ka qaataan inuu waajib yahay xagga waysaqaadka inuu waajib yahay tartiib in la kala hormariyo oo adoo wejiga aanan dhaqin inaad gacmaha dhaqdaahi laguma ogola waa inaa wejiga kasoo bilowda bay leeyihin waa taas weyaan laakiin abu xaniifa isagu ma shartiyeynayo tartiib wuxuu leeyahay yani maaragtay wawdani wawdani tartiib ma faa'iidaysa buu odhanayo wawga tartiib ma faa'iideynayo sidaa darteed yani waxaad kasoo bilaabi kartaa buu leeyahay lugaha inaad kasoo bilowdo lugaha dhaqidooda markaa kabacdi aad maaragtay madaxa masaxda hadaarta gadaal gadaal usoo wad ama isku dhexqas hadaarta aday kuu taallaa buu leeyahay wawdan tartiib ma faa'iideynayso wax waajib kugu ahna ma lehe gacmaha ka bilow lugaha ka bilow wejig basarta wado wax tartiibay kuu faa'iideynaysa male saasuu odhanaya laakiin culammada way ku radiyaan xagga sharciga iyo xagga luqadaba waawda inay tartiib faa'iideyso ayay maaragtay tilmaamaan oo waxaa kamid waxyaala lagu radiyo yani sharcan waxa lagu radinaayo oo nebigana uu fasiray calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu tawaafay baytka markuu kacbada uu tawaafay iyo wuxuu ka baxay nebiga yani dhinacii safa ayuu aaday markuu tawaafkii dhameeyey ayuu inuu sacyiga la yimaado uu doonayay ayuu nebiga safa ka soo bilaabay markaasuu nebigu isagoo akrinayo markuu safa aadayay ila safa iyo marwaa sacyiga lagu sameeya safuu ka soo bilaabay isagoo nebiga akrinaya ina safa walmarwata min shacaa'ir illah ayadaas isagoo akrinaya buu soo fuulay markaasuu safa ka bilaabay marka asafa walmarwata safa horayso marwana way dambaysaa nabiga marwo kama soo bilaabin sacyigii wuxuu kasoo bilaabay safu kasoo bilaabay uma markaasuu marwo aaday markaasuu riwaayada muslim oo warinayo ayuu nabigu yihi ibda-uu yani bima bada allahu bihi wuxuu rabbi meeshuu ka bilaabay ilaahay allah uu ka bilaabay ka bilaaba oo ah safa inaad ka bilowdaan marka kabacdi marwo aad ku dhamaysid todobadaada sacyiga aad ku dhamaysa halkaasaa la doonaya marka waawdaas waxay faa'iidaysa tartiib lama samayn karo inaad tidhaahdo sa maaragtay mar waan kasoo bilaabayaayo xaggaan ku dhamaynaya maya safuu ilaahay ka bilaabay ayado ka bilow sidaasaa loo jeedaa wey marka taasay ku radiyaan abu xaniifa weyan qiraa'ada labaad waxa weeye waarjulikum la akriyo laabka lahoos dhigo qiraa'ada labaad waarjulikum la yidhaahdo waa qiraa'ada waxaa akriya xamza iyo abu camar iyo riwaayata caasim min riwaayati abi bakr caasim yani riwaayadiisa abu bakr iyo xabse waan soo aragnay xabse wuxuu ku jiraa laamka la kor dhigo riwaayada abi bakr iyadu waxay akrinaysaa can caasim waxa weeye laamka lahoos dhigo weya oo waarjulikum la yidhahdo waa qiraa'ada soomaalida aan akrino qiraa'ata abi camar iyaa la akriya waarjulikum la akriya marka laamka haddii lahoos dhigo waxay noqonaysaa marka waxaa imaanayo waarjulikum la yidhaahdo laamka lahoos dhigaa xaggee lagu cabsi xaggee lagu cabsaya qaar culimmada ka mid a oo maala waxaan ujeeda shiicadoo kale aada u haysato shiicadoo kale ku dhegan bacdu dad ahlu cilmiga ka mid oo suniyiintana way ku jiraan waxay leeyihiin biru'uusikum taasaa lagu cadday lianna biru'uusikuma hoos dhigan ru'uusikumtu hoos dhigan tahay waarjulikummaa laleeyahay halkaasaa lagu xirayaa marka macnaheedu waxay leeyihiin wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinna masaxa wa arjulikum lugihiinina masaxa saas u jeedan lugii lama dhaqeeyo waa la masaxaya walidaalika shiicadu ay qaateen oo ma dhaqaan shiicadu lugaha ma dhaqaane way masaxaan masxi bay sameeyaan wa arjulikumay leeyihiin waa la masaxayaabay leeyihiin marka yani madxigaasay ku kaaftoomaan oy leeyihiin wa arjulikumta sidaasaa la yidhah laakiin ahlu sunnahu waa khilaafan yihiin ahlu sunna wa arjulikum horta qiraa'ada waa qira'a tabciya mutawaatira qira'a saxa wa arjulikum in la akriyo waa qira'a tabciya la yidhahda waana qira'a mutawaatira laakiin ma ahan biru'uusikum laguma cadsaye waxaa lagu cadaya waxay leeyihiin cadafkaani wuxuu ku xihan yahay wujuhakumtaasuu ku xihan yahay taqsilu wujuhakum wejiyadiina dhaqa wa arjulikum lugihiinina dhaqa halkaasay ku xihantay leeyihin maxaa marka hoosdhiga keena hoosdhiga waxaa la yidhahdaa la yidhahdaan cadfulmujaawira la yidhahda xagga naxwada qofkii akrista uu garanaya cadaf la yidhaha cadfulmujaawira jiro yani daris biru'uusikuma hoos dhignay way la daristay daris bay la noqotay marka waa la raaciya qur-aankana way ku badan tahay luqada carabigana waa lagu yaqaana cadmujaawirka yani shaygaan wixii u dhawaa in lagu cadfo oo maaragtay yani oo xarakadiisa oo kale la siiyaa waa iska cadfun iyadoo meel kale ku cadfantay ku xihan tahay ayaa daris ahaan ayaa loo hoos dhigay oo biru'uusikum ay la daristay baa laleeyahay oo masala waxaa ka lidhi hadda qur-aanka oo kale yani maaragtay cadaabu yawmin aliimin oo kale cadaabu yawmin aliimin hadda fiiri cadaabu yawmin cadaabu waa godan tahay yawminna waa hoos dhigan tahay aliimin baa layidhi waa la hoos dhigay ma maalinkaa wax xanuujinaya mise cadaabkaa wax xanuujiyo yaa wax xanuujiyo cadaabka wax xanuujiyo soo ma marka cadaabkaasi sifo u tahay aliimintan sifadana mawsuufkeeda icraabka ku raaci jirtay maxaa aliimun loo dhigi waaye loo godi waayey waxaa loo godi waayelh mujaawaradan darteed leanna yoominta ka horaysaa hoos dhigan marka aliimina sidaa loo oranayaa bay leeyihi waxaa la mid a caaliyahum siyaabu sundusin khudrun waistabraqun soo ma jeeda caaliyahum siyaabu sundusin ahlu jamaha marka laga warramayo dushooda waxaa ah dar ahaan ay u labisaan xariirta nooceeda jilicsan iyo nooceeda qarada weyn labadaba way labistaanaya marka iyaabu sundusin sunduskan waxaa loo idaafeeya iyaabu iyaabkaasi mudaaf u yahay sundusin waa lahoos dhigo mudaaf ileyh waa majruur wey khudrun wuxuu sifo u yahay iyaabkaas marka ayaa cagaar ah markaasaa wa istabraqun la goday waxaa la rabay in la yidhahdo waa istabrain qiyaaska saasuu keensanay leanna waxa wey wa iyaabu istabrain adoo yiroo kale wey iyaab istabrain adoo yiroo kaleetay la mid tahay marka istabraunta waxay leeyihiin khudrun taa godan ayay la daristay sidaasaa marka loo godaya carabtana way isticmaashaayo haadaa juxrun haadaa juxru dabtin kharidin bay dhaha kharidin juxru dabtin yani abaysalugaaley godkeed weeye kan juxru waa godan tahay dabtin waa abaysalugaaladi waa mudaaf ilayhi waa hoos dhigan tahay kharidintaan abaysalugaalada sifa uma ahe juxrigay sifo u tahay sifadana mawsuufkeeda icraabka ku raacday in la godo baa la doonayay markaasaa kharidin la yidhi maxaa loo hoos dhigay mujaawara darteed iyo daris dartiisa loo hoos dhigay marka wamsaxuu biru'uusikum kuma kuma cabsana aayadda waarjulikum waarjulikum kuma cabsanee waxay ku cabsan tahay wujuuhakumtaa horey ku cabsan tahay laakiin mujaawara la yidhaahdaa dariskaa dartii ayay maaragtay yaa loo hoos dhigay weyaan walidaalika usluubkaas in sidaa la yidhaahdo cad mujaawir waaye in la yidhaahdaa ayuu ibnu kaiir wuxuu leeyahay wahaadaa saaiqun zaaicun fii lua wa fii luqati alcarabi shaayicun buu oranaya arrinkani waxa weeye waa shay saaiqaho soconayo wy zaayic ahoo faafay in maaragtay sidaa la yidhaahdo luqada carabtana wuxuu ku yahay shaayic mid faafay buu ku yahay buu leeyahy saasuu ku tilmaamaya weyaan amaa ra'yiga shiicada iyo dadka la qaba wuxuu ibnu kasiir leeyahay dadka in la masaxo lugaha in la masaxaa yani maaragtay waajibinayo aayaddan ayagoo sida tafsiirkaa saarayahay waa dad baadiyaysan oo oranaya wuxuu leeyahy waman awjaba min ashiicati masxa kumaa kamaa kamaa yamsaxu lkufa faqad dalla waadalla buu oranaya qofkaas waa dhumay ummadana waa u dhumiyey marka tafsiirkaasaa la qaadanaya tafsiir shiica lama qaadanayo wa arjulikum waxay ku cadsan tahay faktuluu bay ku cadsan tahay marka waxaa weeye dhaqa baa loo jeedaay masaxa ma aha weeyaan marka arjulakum iyo arjulakum kii aad tidhaahdaba waa dhaqid ila kacbayni aan qawiyada laga soo gaaro walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo qiraacada shiicada haddii la qaato oo la yidhahdo arjulikum yani waxaa ujeedaa tafsiirka shiicada qiraacada waa sax wey qiraacada shiica ma laha tafsiirka shiicada ay saaraan oo la yidhaahdo masaxa ah haddii la qaato sunada nabiga ka hor imaanaysa sunadana qur-aanka way fasirtaa weeyaan masax markii la yidhaahdo waxaa la masaxaa intaan hore soomaha cagta inteedan kore ayaa la masaxaya markaa gadaal in laga tago waysadana waa dadkii nabiga waciidku kusoo arooriyey yani xadiidka saxiixka ku jira cabdullahi bni cumar cabdullahi bni camar ibni caas baan ujeeda wuxuu nabiga markii ay safar ay galeen uu ka sheekeeyey salaadii casar ayna qabatay annagana aan weysaysanayno ayuu nebigu wuxuu arkay dad maaragtay lugahoodii qaybta dambe yani maaragtay alqowga maxaan ujeedaa ciribta iyo meelahaas aysan dhaqin oo ay kam aysan dhammaystirnayn markaasuu nabiga hadlay oo yidhi yani wuxuu yidhi waa u dhawaaq fanaadaa bi calaa sawtii nabiga maaragtay sawtkiisa kor u qaado u dhawaaqay oo yidhi asbiqu lwuduu'a waylu lilacqaabi min annaar buu waylu lilacqaabi min annaar waysada kaamil iyaala dhammaystira halaagna waxaa iskale iyo cadaab dadka cirbaha maaragtay aanan dhaqin oo samaynin marka masxilaaani ka hor imaani amaa marka waxaad ogtihiin saxaabadana sifatu lwuduu saxaabada warisaa aaday u tiri badan tahay saxaabada nabiga sifadiisa soo guuriso qaabka u weysaysan jiray dadka saxaabada noo soo guuriyey cusmaan ibnu cafaan baa ka mid a caliy bn abi aalib baa ka mid a cabdulaahi bni cabaas baa ka mid a mucaawiyata bn abi sufyaan baa ka mid a cabdulaahi bn zayd ibn caasim baa ka mid a miqdaad ibn macdikari baa ka mid a kulligood aimada saxaabadaas waaweyn adilada waxay soo wada guuriyeen ana rasuul lahi sal la alay wasalama asla rijlayni fii wuduihi waa masaxay marna looma soo guuriye labadiisa lugood buu nebigu dhaqay waysaqaadkiisii ayuu ku dhaqay bay leeyihi ama riwaayaadkooda hal maraa la dhaqay mar laba jeer buu dhaqay mar saddex u dhaqay intaba riwaayaad yani way isku khilaafaan hadda nin walba wuxuu arkay buu sheegaa hal maraad dhaqi kartaa labaad dhaqi kartaa saddexaad dhaqi kartaa laakiin masxi ma la soo warinin oo nebigii lagama soo guurinin salawaatu llahi wasalaamu calayh fasiluu wujuuhakum waaydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila lkacbayn wain kuntum junuban haddii aad ahaataan kuwa janaabo qabana fataharuu istahira buu leey bimacnaa faktasilu bilmaay biyo ku qubaysta haddaad biyo haysataana janaabo aad gashaan biyo ku qubaysta buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka janaabadanaas wax waajibiye waxa waa khuruuj lmaniy biyaho kaa soo baxo ama iltiqaau lkhitaaneyn ninkii xaaskiisii oo kulmo walow lam yanzil yousanba biyo dejinin hadduu rabe biyihii yaysanba ka imaanin haddiiba jimaac uu dhaco waxa weeye maaragtay rasligii iyo qubayska waa waajibaya weeyaan faaharuu qubaysta buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala wain kuntum mardaa haddii aad tihiin kuwa jiran oo biyaha isticmaalkooda oo idin dhibayo ow calaa safarin ama safar dushii aad tihiin yani wax alla wixii safar un ismu safar lagu tilmaamo wey aw jaaa axadun mid ou yimaada minkum idinka idin kamida min alqaa'idi dadkii oo ka yimaado yani meesha xaajada lagu gudanayo hadduu ka yimaado aw amase laamastum nisaa haweenkii aad taabataan ama aad jimaacdaan labada ra'yiba hora uga soo hadalnay lamsiga in bimacna jimac la yidhaahdo in la yidhaahdo oo kale culammadu ku sheegaan aljasu bilyadi gacanta oo lagu taabto intaba waan ka soo hadalnay wy oo falam tajiduu aydnan helin maacan biyo aydnan helin fatayamamuu booraysta u qasda atayamum waxaa la yidhahdaa bimacna qasdi baa la yidhahda sidaa horena uga soo hadalnay xagga luqada yani waxaa leeya tayamamtu shaya ida qasadtahu xagga sharcigana waxaa la yidhahdaa alqasdu ila saciid ayibi limasxi lwajhi walyadayni minhu yani wejiga iyo labada calacaloodoo la masaxo gacmaha oo la masxaa ujeedaa ayaa la yidhaahdaa weya marka yani fatayamamu u kasta saciidan saciid u kasta saciidkana waa kasoo hadalna hore usoo sheegnay asaciidu fi lugati waxaa la yidhahdaa wajhu lardi kaana calayhi turaabun aw lam yakun wajhu lardi waxaa dhulka korkiisa saaran ama ciid ha yeesha boor ha yeesha ama yuusan yeelanin ayaa la yidhaahdaa sidaas ayaana maaragtay uu ka soo guuriyey zajaaj oo kale wuxuu leeyahay laa aclamu fiihi khilaafan bayna ahli luga in loo jeedo wajha alardi wixii ah ama boor ha yeesha ama yuusan yeelanayna saciidka in sidaa la yidhaahdaa wax khilaafa maba ku ogi buu leeyahay bayna ahli luga dadka luqada carabiga ka hadlaayay khilaaf agtooda kuma ogi buu leeyahay maxaa yeele ilahay baa leeyahy wainaa lajaaciluuna maa calayha saciidan julusa ayuu odhanaya wey tan yani maaragtay fatayamamu u kasta saciidan turaab ama caro u kasta ama wax alla wixii arbada korkeeda ah u kasta ayiban saciidkaasoo ayiban mid wanaagsan ah ayibka ama daahirku magacow ama shay xalaal ahoo aan maqsuub oo lasoo booday aan ahayn yani maaragtay ama maaragtay turaab oo calayhi qubaarun deh waxa weeye turaabun lahu qubaarun waxa weeye maarata caro oo boor leh macaanidaasoo dhanba waa lagu fasiraa wey arrintaas ukasta buu maaragtay allah leeyahay subxaana watacaala markaa ukasadaanna famsaxuu mariya biwujuuhikum wejiyadiina mariya markaa wejiyadiina marisaan iyo waaydi waaydiikum biwujuuhikum wejiyadiina mariya waaydiikum gacmihiinana mariya gacmihiinana mariya gacmahana waa kasoo hadalnay yani maaragtay waxaa loo jeedaa gacantoo idil ilaa xusulka laga gaaro mise ilaa maaragtay meeshaan yani kuucaynkan agtooda meeshaan laga bilaabo ayaa loo jeeda kafka ayaa loo jeedaa sida raajixa in kafka loo jeedo iyo nusuusi tilmaamaysay waa kasoo hadal marka aayaddan sayidkeeda dambe wain kuntum marda aw calaa safarin aw jaa axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum nisaa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم وحنكسوا مرني في سورة النساء أيات كسوا حضرني يا أيها الذين آمنوا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم halkaasaan kusoo marnay marka maadaama aan axkaamka halkaa kusoo faahfaahinay waxa weeye dee halkaasaan u laabanaysaan insha allahu tacaala waa ka gudbaynaa weeyaan waa ka soo hadalnay lamsigaas waxa uu yahay ma jimaaca loo jeedaa mise taabasho qolo walba iyo adiladii ay wadatay iyo wixii raajixa ahaa inuu jimaac yahay ayaanu ka soo hadalnay aysan taabashadii kaa burinayni waysadii xaaskaadu aad taabato iyo kulli waa ka soo hadalnay wey tayamumkaan ka soo hadalnay gacmaha in la dhaqayo iyo wejiga waa ka soo hadalnay gacmuhu intay yihiin waa ka soo hadal marka halkaasaan unoqonayna insha allahu tacaala markaasuu rabbi wuxuu yihi waaydiikum gacmihiina dhaqa minhu minhudaas iyay culammadu marka ka hadlaan mintaan maxaa loo jeedaa ma tabkiidiya oo minhu bacdi miyay kutusinaysaa bacdi baa loo jeedaa miya waa muxtamila leeyihiin taas in la yidhaahdo haddii sidaa la yidhaahdo minhu ay min bacdi saciidi ayibi buu noqonaya markaas waxay leeyihiin markay bacdi ku fasiraan waxaa loo jeedaa yani waxaa caynoobayo in qofka uu ku tayamumto caro oo maaragtay boor leh inuu ku booraysto oo ku tayamumto oo gacanta ku dhegayo ayay leeyihiin macnaha labaad waxay leeyihiin min mintani bacdiye maahe waxay ixtimaashaa ibtida lhaaya wax la yidhahdo yani ibtida wax bilaabanayo saasay dhahay marka haddii ibtida lhaaya la yidhaahdana yani waxa weeyaan ma waajib ma aha markaas ibtidaa'iy haddii laga dhigo mintaani boor yani carab boorle inay tahay lagama qaadanayo bay leeyihiin yani ma caynoobay markaa waajib kuma noqonayo in carab shayga saciidka lagu booraysanayo ciid leeyahay lagama qaadanayo bay leeyihiin sidaa darteed bay culamadu isku khilaafaan imaam shaafici imaam axmed oo kaleeto waxay qabaan minta inay bacdiyo tahay booraysugana inuu yahay waxa lagu booraysanayo caro inay tahay ciid oo boor leh in lagu booraysto ayay qabaan weeyaan taasay qabaan imaam maalik iyo imaam abu xaniifa iyaguna waxay qabaan mintu inay ibtidaa ulqaaya tahay laakiin aysan bacdiyo ahayn wax boorna inuusan yani maaragtay boorna inaysan shardi ahayn ee kullu maa calaa wajhi lardi oo dhan lagu badgafaysan karo lagu booraysan karo waxalla wixii dhulka korkiisa ah in lagu tayamuman kara bay qabaan ama boor ha yeesha ama yuusan yeelanayn sidaas marka markay labada qowl ay yihiin culamada sida maala sheekh maxamed amiin shinqiiti oo kaleeto iyo aimo fara badan waxay rajaxayaan qowlka dambe imaam maalik iyo maaragta ay qabaan abu xaniifa ay qabaan maxaa yeelay waxay leeyihiin aayadda qeybteeda dambe fiiri aayad maxaa ku xigay isla meeshaan maa yuriid llahu liyajcala calaykum min xarajin ayuu ilaahay leeyahay maa yuriid llahu liyajcala calaykum min xaraj allah inuu idin dhibo sayq iyo ciriiri idin geliyo ma doonayo ilaahay subxaana watacaala haddii marka la yidhaahdo haddii la yidhaahdo waa in carab boor leh waxaan ahayn kaama gudayo tayamumkii haddii la yidhaahdo dad badan oo dhulka ilaahay waxaa degan dhulaan boor lahayn degan baa jira oo tirada ka bato dhagxaan keliya wada degan dhul dhagaxay degan yihiin boorna ma laha xaggee boor ka keenayaan xaggee ka helayan ilahay min nooc taysiirkay ka mid tahay walidaalika waxay leeyihin min xarajinka ilaahay uu leeyahay mintaa xarajin xaraji marka la yidhahdo waa nakira wa nakira fi siyaaqi nafyi baa la yidhahda siidat calayha min nakiro oo siyaaqu nafyi diido maaragtay siyaaqeeda iyo maaragtay qaabkeedii joogto oo minna ay ka hormarto lagu ziyaadiyey waxay leeyihin fahiya nafsun cala alcumuum fahiya nafsun fi lcumuum yani waxay nas ku tahay ku cad tahay caamnimay ku tahay wy marka kulluma calaa wajhi lardi ayaad ku booraysan kartaa oo lagu ogol yahay baleyi marka minhuda waxa weeye yani min asaciidi ayibi laga soo bilaabo ibtidaan min asaciidi ayib halkaas laga soo bilaabo ayaad u kasbaysaan ood ku booraysanaysaa weyaan waad u kasbaysaa weyaan laga soo bilaabo saciidkaa ayibka ah weyaan wax alla wixii ardada korkeeda saaran ayaa laga soo bilaabo daad ku tayamumanaysaa weyaan maa yuriid llahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin ciriiri inuu yeelo iyo dayq inuu yeelo ilaahay ma doonayo sidaas darteed buu ilahay idinkugu fugadeeyey oo maaragtay idiin sahlay laana diinteennaana diinu yusrin ah fi suurat baqara kusoo marnay yuriid llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra fi suurat nisa kusoo marnay yuriid llahu an yuhafifa cankum wakhuliqa insaanu daciifa marka ilaahay inuu fududeeyo oo dadka u sahlo doonayo inuu dadka dhibo oo ummadda ku xusneeyo takaaliif adag saaro ilahay ma doonayo subxaana watacaala wy walaakinse yuriidu allah wuxuu doonayaa liyuahirakum inuu idin ahiro oo xadafkii ama ashar ha noqdo ama akbar mid yar iyo mid weyn koo doona ha noqde inuu idinka tahiro biyo inaad ku tahirtaan caro inaad ku tahirtaan intaba waa leedihiin dunuubtiina inuu idinka dahiro buu doonayaana waa lagu fasiri karaa wy waliyutima inuu dhammaystiro calaykum dushiina nicmatahu nicmadiisa inuu ku dhammaystirana allah subxaana watacaala sidaasuu doonayaa waliyutima nicmatahu calaykum waxa uu idiin jidaynayo inuu idiin waasiciyo uusan idinku ciriirinin ayaa nicmadii ilaahay idinkugu taam noqonaysaa weyaan waliyutima nicmatahu nicmadiisi inuu dhammaystiro calaykum dushiina uu ku dhammaystiro darteed ayuu allah allah taasuu doonayaa wy lacallakum tashkuruun markaas waxaad mudan tihiin inaad shukrisaan oo rabbigiina nicmadoo idiin galay aad ka shukrisaan markaad shukriga la timaadaana oo idin sawaabiyo oo sawaab ilaah idin siiyo wy wاdkuruu nicmat allahi calaykum wamiisaaqahu aladii waafaqakum bihi id qultum samicna waatacna allah subxaana watacaala weli muslimiintii buu la hadlay wadkuruu xusuusta dadow muminiintiiy nicmat allahi alla nicmadiisii nicmayntiisii calaykum idinko idiin nicmeeyey xusuusta wa miisaaqahu ballantiisiina rabbi xusuusta alladii ballankii waafaqakum ou idinla ballamay bihi ballanku idinkula ballamayna xusuusta weyaan ballankuu rabbi idinla galayna ha halmaaminina id wakti ou idinla ballamay ama id wakti xusuusta qultum aad tidhaahdeen samicnaa waan maqalnay ballantaas oo waan aqbalnay waatacnaa waan ogolaanay o waan ateecnay aad tidhaahdeen waktigaas ballantii aad gasheen xusuusta buu allah leeyahy wattaqu llaha ilaahay ka baqa maxaa yeelay ina allaha alle caliimun allihii og weye bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibkay qalbiga waxa ku qarsoon mid alla ogaansho badan weyaan oo ka warqabo weyaan nicmadaa marka la xusuusinayo iyo miisaaqa waa maxay yani maxaa loo jeedaa nicmadaas waxa weeye yani wadkuruu nicmat allahi calaykum nicmaduu ilaahay siiye waa alhidaayatu ila lislaam diintan lagugu hanuuniyey muslim lagaa dhigay waa nicmo weyn waa nicmo walidaalika markii dadkaas muslimiinta jannada ilaahay ay galaan markay ka xamdinayaan ilaahay ay u shukrinayaan maxay leeyihin alxamdu lilahi aladi hadaana lihada wama kuna linahtadiya lawla an hadaana allah marka nicmadan oo nicmat liimaan nicmat lislaam oo lagu siiyo ayaa nicmo weyn oo shukri u baahan ah rasuulka laguu soo diro waa nicmo weyn oo shukri u baahan kitaabka iyo diinta laguu soo dejiyey sharciga aad ku dhaqmayso xalaashii xaaraamka kuu kala cadaynay waxa banaan iyo waxaan banaanayn kuu kala cadaynay waa nicmo weyn oo shukr u baahan weyaan marka nicmadii ilaahay xusuusta wa miisaaqahu ballantiisana xusuusta alladii waafaqakum bihi ballankii uu idinla galayna xusuusta buu maaragtay allah subxaana wa tacaala leeyahy ballankaas marka waa maxay ballankaas waxaa loo jeedaa sida ibnu kaiir iyo aimo fara badan mufasiriinta ay ku fasirayaan waxay leeyihiin hiy baycau latii kaanuu yubaayicuuna calayha cinda slaamihim waa balanta ay nebiga la geli jireen muslimiinta markay soo islaamaan cahdiga iyo balantii miisaaq ay nebiga la geli jireen taasaa la xusuusinaya w sida maalan bukhaariy muslimba kusugay xadiid cibaadat bni saamit radi allahu canhu cibaadat bni saamit wuxuu dhihi jiray baayacnaa rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam على السمع والطاعة في, في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله يعتاس فيه نبينا وحن كنا بطلن كنا كلمين فيعب كنا كلمين كنا هشيمين هنا مقلنا وان أطيعنا أيانا كنا هشيمين مركا مفروضنا هاي مركا علوسنا هاي مركا مارك سنع كسوة كجرنا مركا فيونا هاي مركا سنع وقال إنا كنا يعني مارك فلنا أيان بطلن كنا كلمين iyo waasaratun calayna markii anaga exna laku sameeye xataa wax kale nalaka ex sameeyana inaan ballanka oofino daacadaas aan la imaano wa anlaa nunaajica alamra ahlahu dadka madaxdana inaan madaxtinimadooda kula dagaalamin ayaana la amraybu oo nebigeena aan ballan kula galno marka beecada ayaa loo jeedaa waa ballantaas ay nebiga la galeen marka soo islaamayeen waa tan allah uu xusuusinaya fi suurati alxadiid oo leeya wamaa lakum laa tu'minuuna billahi والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم بلنتي من أو قاضي بالأرني مركا بلنكات ويان وحل حصوصنا ويان إذ وقت ولينا سمعت قلتم أترهدين سمعنا وان مقلني وأطعنا وان أطيعنا وان أضلانا وقا جبا يلني وبيع مبايعة تلوجينا واتقوا الله إلهي كعب صدق dadw rabbigiina ka baa taqwada ilaahay baan xusuusin ina allaha alle caliimun wuu og yahay mid cilmi badan oo ogaansho badan wey ila caliim waa wadanka faciil la yidhahda min amsilati mubaarak uu ka mid yahay sidaatu suduuri laabaha waxa u saaxiibkaa qalbiga waxa ku jiro allah cilmigu u yahay khayr hadduu yahay hadduu shar yahay asaga unbaa ka warqabo wixii khayrana ilahay waa idinka abaalmarin doona waana og yahay rabbi subxaana watacaala يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يا أيها الذين آمنوا مرك لا يعتفدوا بالله واقعية وصفة الإيمان مؤمنين فيه الله يا رسول كي سدفت الرميو كونوا أهذا قوامين قوة وصنام بدا أما قمتان بدا استاجد بدا lilaahi alla dartii kuwa u taagnaan badan oo xagga cadaalada u taagnaan badan ahaada liajli llahi subxaana watacaala ama qawaamiina kuwa toosnaasho badan ahaada lilaahi ilaahay dartiis u toosnaan badnaada shuhadaaa kunuu shuhadaa kuwa markhaatiya noqda bilqisti ay bilcadli cadaalada kuwa ku markhaati kacana noqda oo jawr iyo dulmi ha ku markhaati kicinin walaa yajrimanakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qawmin dad caradood aada u caraysan tihiin yeeyan idinku xambaarin calaa an laa tacdil inaydnan cadaalad samaynin yani yaysan idinku xambaarin icdiluu cadaalad sameeya huwa ay alcadlu cadaaladaas cadligiinaasi ayaa aqrabu dhawaansho badan mid taqwaa alla kacabsiga kaasa u dhawaansho badan wey واتقوا الله إلهي كبقى إن الله أله خبير أله أقوي بما تعملون وحسنين يسان آيتا مركلة أي إلهي وضواقي ذاتك مؤمنين وحال فريا عدالتي inaysan marna cadliga ka bixin yani hadday markhaati ka markhaati gelayaan iyo wixii lamida marna inaysan cadaaladda dhinacna uga leexanin cadowgooda iyo sadiiqooda labadaba isku si ina ugu markhaati kaca ayaa la rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo kunuu ahaada qawaamiina qawaamiin yani waxaa la yidhahdaa waa siiqat lmubaalaga waxay yani maaragta faa'iideynaysaa inay u istaagaan cadaaladda atama alqiyaam istaagkii yani maarata kan ugu kaamilnimo badan inay cadaaladda ugu kacaan ayay faa'iideynaysaa aayaddan wey marka kunuu qawaamiina yani ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo kunuu qaa'imiina bilxaqi lilah lilahi caza wajal kuwa maarata taagan noqda oo xaqi u taagan ilaahay darti u taagan noqda laa lijli liajli nnaasi wasumca dadka dartoodii ha lagaa sheega darteed ha u istaaginina yani qawaamiin lilah jamaaldiin alqasimi markuu fasiraya wuxuu leeyahay kunuu mubaaligiina fi listiqaama isaga wuxuu leeyahay kuwa toosnaan badan noqda oo yani maarata kuwa ku xeeldheer istiqaamada ku toosnaan badan noqda buu odhanaya marka kunuu ahaada qawaamiina kuwa toosnaan badan lilaahi alla dartii u toosnaan badan noqda shuhadaaa waxaad noqotaan kuwa markhaatiya lilaahi alla dartiina u markhaati kacaadi noqda yani markaad shahaado kacayso ood markhaati inaad kacdo doonaysaa jawr ha samaynin dulmi ha samaynin ha u maaragtay cadliga uga tegin limaxabati axadin aw licadaawati axadin qof jacaylkii iyo mid la collaysinkii kale aad la collaysamaysa daraaddeed ha uga teginoo eex ha u samaynin jawr ha u samaynin dulmi ha u samaynin markaasuu rabbi leeyahay walaa yajrimanakum shanaaanu qawmin walaa yajrimanakum marka cadliga marna inaan laga tegin baa la rabaa cadaalada inaadan marna ka tegin ayaa la doonaya weya walaa yajrimanakum marka kunuu qawaamiina lilahi shuhadaa bilqisti culamada waxay mufasiriinta soo daliishadaan xadiidkii nucmaan ibnu bashiir oo saxiixaynka ku yiilay ayay maaragta soo daliishadaan yani xataa cadaalad waxay gelaysaa iskadaaf dadka aad u kala qaada iyo maaragtay ummadda cadaalada aad u samaysa iyo markaas ruxyo ay ku yihiin iyo wax lamidka iska daaf xataa awlaada adiga dhashay ayaa la rabay inay cadaalad u samayso maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan u jeeda nucmaan ibnu bashiir oo saxaabiya wuxuu yihi naxalanii abi naxlan buu yii aabbahayba xoolo isiiye buu yii xoolabuu aabbahay ila siiyey oo gooni aniga ii ah haddaan nucmaan ahay ayuu siiyey markuu isiiyey markaas faqaalat wuxuu yidhi faqaalat ummii camratu bintu rawaxa haweentaas hooyaday baa waxay tiri oo camro ahayd laa arda xataa tushhida calayhi rasuul llahi sal alay wasalam wiilkayga xoolahan aad siisay iyo waxa aad siinayso ood ku gooni yeelayso raali ma noqonaayo ilaa uu nebiga markhaati ka noqdo yani beriina uga baxo iyo wax lamiday ka baqaysa ama ka qaato ka cishto ay wiilkii ka ceshta bay diidan tahay nebigii ilaaha markhaati gelisiis raalli ma noqonaya bay sidiiba marka nebigii loogu yeeray inuu ka markhaati kaco markhaati uu ka noqdo wiilkaas xoolaha la siiyey marka arrintii loo sheegay buu su-aal nebiga weydiiyey wuxuu la hadlayaa yani bashiir oo nucmaan aabihii buu la hadlaya wuxuu yidhi akulla waladika naxalta milahu ilan bashiir kaliya ma oona dhaline waxaa ujeeda nucmaan kaliya ma dhaline carruur kaleu dhalay wiilashaada iyo carruurtaada oo dhan kan nucmaana wixii aad siisay oo kale ma wada siisay buu yii markaasuu yidhi maya ma siin isaga keliyaha siiyey markaasuu nebigu yidhi ittaqu llaha waacdiluu fii awlaadikum buu dhahay ilaahay allah ka baqa awlaadiinana cadaalad u sameeyey markaasuu nebigu kusoo kudii daro yidhi inii la ashhadu calaa jawrin bu waa jawr waa dulmi cadaalad darro wey anigana markhaati ka noqon maayo waa diida nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markhaati ka noqdo waa uu diido markhaatina ka noqon maayo markaasuu aabbahay wuxuu leeyahy nucmaan yani farajaca abii faradda dalika sadaqa aabbahay sadaqada ugu sadaqaystay waa ka laabtay waa iga celiy xoolahi waa iga ceshtay buy marka waxaa la rabaa xataa awlaadaada inaa cadaalad u samaysa baa la rabaa iska dhaaf dadka kalo kasii fogaba iska daaba marka waxaa la rabaa cadaalada dadka muslimiinta inaysan ka degin xataa qofka cadowgaada inaad cadaalad u samaysabaa cadl inaad u samaysid waa ayaddii aan soo marnay oo maaragtay yani suuradda awalkeeda aan kusoo marnay yani waidaa xalaltum fastaadu walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin an saduukum can masjid alxaraami an tactaduu waa taas soo marnay wey walaa yajrimanakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qawmin dad caradood aad u caraysan tihiin ala anlaa tacdilu inaysan cadaalad samaynin cadliga aad ka tagtaan yaysan idinku xambaarin ama shahaadadii aad qalitaan yaysan idinku xambaarin icdiluu cadaalad sameeye huwa ay cadlukum cadligiina iyo cadaaladiinu aqrabu mid dhawaansho badan wey litaqwa alla kabaqida cadaalada u dhawaansho badan marka hadda aqrabudaani lagama fahmayo yani inay cadaalada iyo cadaalada cagsigeeda oo afcalu tafdiil ahaan inay cadaalada taqwada uga dhowda xoogaa uga dhowdahay lagama qaadanayo waxay dhahaan aqrabuda waa min afcaali tafdiil laysat calaa baabiha laysat calaa baabiha baa afcalu tafdiil wey laakiin baabkeedii ma aha oo cagsigeeda wax kasoo horjeeda uga dhowdahay lama arka baa la yidhahdaa wey huwa aqrabu mid dhawaansho badan wey litaqwa alla kacabsiga uga dhawaansho ayada u dhawaansho badan wey inaa ilaahay ka baqdo cadaaladaas inaa cadaalad samaysa baa ugu dhoweeye wattaqu llah ilaahay ka cabsada in allaha alla khabiirun allihii og wey gun og wey bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan marka waa tahdiid weeye haddaad cadaalada ka tagtaan waxaad samaynaysaan allah waa og yahay wuuna idinka abaalmarinayaa baad loo jeedaa wey wuuna idinka abaalmarinaya waa tahdiid weeye wacad allahu alla wuu ballan qaaday aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey oo rasuulkiisa rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha war wanaagsan sameeyey lahum inay leeyihiin makfiratun dambidhaaf adduunka markay ka baxayaan iyagoo saahir oo dunuubtoodii loo dhaafay inay ka baxaan bay leeyihiin wa ajrun ajri inay leeyihiin buu allah ballan qaaday ajrigu cadiimun weyn waa jannadii ilaahay inay leeyihiin ayuu rabbi ballan qaaday markii dadkii muminiinta ahaa iyo waxay alla agtiisa ku leeyihiin maqfiro iyo janno inay leeyihiin sawaab badan leeyihiin la sheegay ayaa dadka cagsigoodaana ilaahay sheegay waladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo allah iyo rasuulkiisaba ku gaaloobay wakadabuu beeniye biaayaatinaa aayadaheenna beeniye ulaaika dadkaas asxaabu ljaxiim naarta asxaabteeda wey jaxiimo naarta la yidhaahda ahalkeedii wey dadkii gelaya weeyaan marka cadliga ilaahay bay ka mid tahay qofka muiica ee muminka in ixsaankiisa laga abaalmariyo wanaag la siiyo qofka caasiga mukadibka ee kaafirkaana wuxuu mutaysta lagu abaalmariya waa min cadlihi subxaanahu watacaala weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo udkuruu xusuusta nicmat allahi alla nicmadiisii nicmayntiisii calaykum idinka oo idiin nicmeeyey xusuusta id wakti oo idiin nicmeeyey hama qawmun dad ay hamiyeen oy dooneen an yabsutuu inay fidiyaan ilaykum idinka idiin fidiyaan aydiyahum gacmahooda ay idinku soo fidiyaan markay dadka qoom oo gaaladii ka mida dad gaaladii ka mida ay ku hamiyeen inay gacantooda idiin soo fidiyaan bilqatli waalsri waalacni kulli inay idinkugu fidiyaan ay gacanay u dooneen ay ku hamiyeen markuu yani maaragtay waktigaas nicmadu ilaahay idiin gala xusuusta oo waa maxay oo fakafa uu reebay allah aydiyahum dadkaa gacmahoodii cankum idinka oo idinka reebay yani gacantooda idima soo gaarin nin idiima geysan allah baa idinka xidiyey wy marka maxaa loo jeedaa yani waktigaan allah gaaladan uu ka allah oo muminiinta ka reebay nebigii iyo muminiinta uu ka reebay iyagoo dhib u geysan lahaa dhibkooda uu ka reebay maxaa loo jeedaa waqaayic fara badan maraat wa maraat kaiira ayaa arintaani dhacday weyan intaasoo jeeray dhacday allah u badbaadiy waxaa kamid ah yani maarata xadiiskii saxiixaynka ku yaalo cabdiraaq cabdiraqna oo warinayo oo maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo khidmo kasoo noqday geed duulimaadu kasoo noqday oo geed hoosta uu seexday seeftiisa uu geedkii surtay ninkii reebaadiyahayo usoo galay nin reebaadiya usoo galay markaasuu nabiga hurdayo seeftii la soo baxay galkuu ka siibtay nabiga ku kacay markuu hurdadii kasoo kacay wuxuu ku yidhi ma yamnacuka minii buy maxamed iyo maanta iga kaa celina saxaabadiina waa wada hurdayeen banaankaasa nin walba geed buu waartay halkaasuu jira aniga adig keliya waa iga kaa mancinaya buy markaasuu yihi allah allah ba iga kaa mancina markaasuu ku celiyey markaasuu yihi allah ba iga kaa mancina ilaa ilaahay gacantii seeftiisa uu ka bixiyey nabigana uu gacantii seefta ku qaatay markaasuu yihi kun khayra aakir ninkii reebaadiyaha markii nebiga gacanta seefta uu ku dhigay oo ninkaa gacantiisa ka soo baxday ayuu wuxuu yidhi marka seef ninkaada kan u khayrka badan noqo buu yidhi nin. waxay idilin yani saas ka wada nabigu ku jeeda nabigana iska cafiyey salawatullahi wasalaamu calayh taasoo kale baa maaragtay lagu sheegaa waxay kaloo culamadu ku sheegeen qasad bani nadiir oo kaleeto markuu nabiga ay yani diyo inuu la qaybsoodo reer bani nadiir yuhuuddii madiine dhinaca ka deganayd oo ku heshiiyeen haddii muslimiinta diyo laga rabo inay la qaybsadaan yuhuudda ay ballanku galeen ayuu diyada u doontay markii saxaabada qaar buu watay meeshii markay tageen nebiga asxaabtiisa dardi bay fariisiiyeen yuhuudii markaasay gadaal sidii dad diyadii ku maqanoo qaybtoodii inay keenaan raba camal ayagoo iska dhigayo ayay nin ka mida direen oo waxay yidhahdeen meeshaa darbiga uu fadhiya nebiga yacni kor intaad fuusho dhagax weynin badan kusoo rid maxamed korkiisa meeshaa ku dhinteen dhagax weynin badan korka kasoo tuur marka nabiga ilaahay baa tusay subxaana watacaala waa kasoo waa kasoo tegay nabiga si tartiiba isagoo xataa saxaabada ogeysiinin ayuu kasoo tegey waa kii markii damar reer banadiir sidaa lagu rarayo magaalada looga rarayo waxaa kamid a oo kaleeto waqtiyada ilaahay uu kaafiyey waxaa kamid a sulxu xudaybiya markii heshiiska xudaybiya la gelayay oo muslimiinta intaan la heshiinin ka hor gaalada ay u diideen maka inay nabiga asxaabtiisu ay galaan bay waxay afartan nin oo ciidanabay inay dib u geystaan muslimiinta ay kusoo talagaleen markaasay yani marka inay ay muslimiinta weeraraan ay dooneen yaa muslimiintii qabteen oo ilaahay ka kaafiyey markaasaan waxba la yeelin waa tan allah uu fi suurati maaragtay fatxi ku leeyahay wahuwa aladii kafa aydiyakum canhum waaydiyakum canhum bibatni makka min bacdi an adfarakum yani maaragtay halkaas uu leeyahay wey marka lama tirin karo ilaahay subxaana watacala inta muslimiinta nabiyllaahi maxamed oo kuwa damcay inay dhib u geystaan oo ka difaacay oo ka kaafiyey wax la tirin kara maaha yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii allah iyo nabigiisa rumeeyey muminiintii udkuruu xusuusta nicmat allahi alla nicmadiisa calaykum idinka u idiin nicmeeyey id waqti uu idiin nicmeeyey hama qawmun dad ay ku hamiyeenay dooneen waa mushrikiintii wey gaaladii an yabsutuu inay fidiyaan ilaykum idinka aydiyahum gacmahooda yani inay idin laayaan oo idin dilaan oo dacmi iyo maaragtay qatli iyo kulli aydan ku sameeyaan oo kolkaasi fakafa allah uu kaafiyey aydiyahum gacmahoodana cankum idinka idinka kaafiye waxba aynan idin yeelin allahu idinku difaacay nicmadaas xusuusta baa laleeyahy wattaqu llaha alla ka baqa wacala allahi alla maaragtay allah falyatawakal ha kala saarteen almuminuuna dadka ilaahay rumaysan subxaana watacaala taladooda allah u dhiibteen maxaa yeele qofka rabbigiisa tala saarto allah subxaana watacaala waa kaafigiisa weeyaan wallahu subxana watacaala